بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu ku dhex jirnay baabkii ugu dambeeyey oo kitaabka imaamu dahabi alkabaa'ir axaadiistii macnaha ixtimaalka ahayd inay kabaa'ir tahay oo aan una jasmin oo goynin imaamu dahabi ayay dhex isaga jirnay waxaa laga wariyay nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu yihi wuxuu yihi imaamu dahabi can abi ayub alansaariy radia allahu canhu samica anabiya sala allahu alayh wasalam yaquul nebiga ayaan ka maqlay buu yihi oranaya can ayub baa oranaya nebigaan ka maqlay abi ayub alansaari waa asxaabigii jaliilka wuxuu yihi nebigaan ka maqlay oranaya man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama qofkii kala kaxeeya faraqa kala geeya oo kala saara bayna waalidatin wa waladiha hooyo iyo ilmaheeda faraqa allahu ilaahay wuu kala kaxeeyaa baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama dadkii uu jeclaa iyo isaga ayaa ilaahay maalinta qiyaamaha kala dheeraysiiya oo kala kaxeeya xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi ayaa werinaya waana xadiis saxiixa sida maaragtay imaamu axmed iyo tirmidi iyo xaakimna waa weriyeen waana xadiis saxiixa sida sheekh albani raximah llah ku cadeeyey fi silsila fi saxiix aljaamic sagiir iyo sunan tirmidi xadiidku marka waa xadiis saxiixa macnaha uu ka hadlayana waxa weeye xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa jiray addoommo ninka marka sayidka addoontiisa oo markaa ama ha kusoo qabsado dagaal ama waxa weye ha iibsada addoontiisii waxa u banaan waa xaaskiisii oo kale inuu jimaaco ilma hadday u dhasho marka umu welad baa la yidhahda marka ilmihii ay dhashay ilmihii waa xor weeye oo aabihiisaa xora laakiin hooyadii maadaamay addoon tahay de addoommadiina waa la iibin jiray sidii la doonaa loo iibin jiray waxay samayn jireen marka ilmaha intay kala haraan ayay hooyadii waxay ka iibinayaan cid kale cid kala kaxaysanaysa markaasaa waxa weeye ilmaha iyo hooyadii dee laba qaaro laba meelood laga kala aadaya oona dib dambe isku arkaynin waayo hooyadii waa addoon weye mamluuka oo laleeyahay waa xoola cawn masrka baa la geenaya waa la gadaya sidaa daraaddeed marka ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam nahiyey oo diiday in waxa weeye maaragtay arrintaa la sameeyo haddaba marka qofka waciid weeye qofka maalinta qiyaama dadku uu jeclaa laga dheeraysiiyo marka dadkii uu jeclaa haddii lagaa fogeeyo dadkii aad jeclay oo maxabadaada ah oo waxa weya ilmahaagii iyo ehelkaagii haddaba marka arrintaana waa waciid laakin makabaa'ir ba lama jasmin karo oo waxa weye sidaasaynu uga tegeynaa uga tegey maaragtay imaamu dahabi raximahullah wuxuu yihi waxaa nabiga laga wariyo o kale wa yurwa ay bisiiqati tamriid waa siiqa daciifuu ku wariyey wa yurwa waa min anwaac daciif wuxuu yihi anahu qaala inuu yihi nabiga waxaa laga wariyey inuu yihi man fara min miiraatin min miiraati waaritihi qadaca allahu miiraatahu min aljanna wa fii isnaadihi maqaal buu yihi qofkii macnaha ka carara min miiraati waaritihi macnaha qofka waxa weeye xooluu lahaa inuu markuu dhimanayey matalan waxay samayn jireen waxyaalo badan oo qofkaasi inuuna dhaxlin buu rabaa markaasuu dhaxalkii seejinayaa qofkaa matalan ninkii wuxuu samaynayaa xaaskiisii oo kale markuu arko inuu dhimanayo iyo waa iga furan tahay buu leeyahy dardaarmaya hadhow waa dhaxalkii u diidayaan ama waxa weye maaragtay dadkii dhaxalkiisa lahaa ayuunbuu dariiqo noocaasa isticmaalaya qofkaa inuu dhaxalkii dhaafiyo haddaba marka xadiidku waciid kuma soo waciidka uu xadiidku sheegayo waxba laga qaadan mayo xadiidku waa daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira shahr ibnu xawshab wa huwa daciif min qibali xifdihi hadaba marka xadiidkan waa xadiid daciifa sheikha albanina wuxuu ku daciifiyey fi daciifi ljaamic asagir imaamu tirmidi iyo waxaa werinaya abu dawud iyo ibnu maaja laakin min xaysu lmacna waa wa waa waa saxo qofka in waxa weeye dhaxalkii lahaa laga waxeeyo oo la dhaafiyo ma banaana laakin ma odhan karno waa kabiira waayo xadiidkii waa daciif wa can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi ina arajula layacmalu bidaacati illahi sitiina sana qofka muslimkaa waxa uu samaynayaa daaca oo waxa weeye xadiidkii hore iyo xadiidkaana isdaba mariyay xadiidkii hore sanadkiisa waxaa ku jira horta ibn maaja werinaya waa xadiidkii man fara waxa weeye min miraatihi min miraati waaritihi xadiidkaas waxaa werinaya ibn maaja waana xadiid daciifa waxaa ku jira sanadkiisa nin la yihaahdo zayd ayaa ku jira zayd alcamiy alcamiy ayaa ku jira wa ibnuhu wahumaa daciifaani labadooduba waa daciif fi daciif iljaamic ayuu ku caddeeyey sheikh albani raximah llah u ku daciifiyey xadiidkan kale oo isagana soo socda oo uu yihi imaamu dahabi raximah llah wa can inabiy sala allahu alay wasalam qaala inuu yihi ina arajula layacmalu bidaacati illahi sitiina sana qofka mumin muslimkaa waxa uu samaynayaa daaco ilaahay ilaahay buu adheecaya lixdan sano huma yaxduruhu lmowtu mowtkii ayaa kusoo xaadiraya markaasuu wuxuu samaynayaa fayudaaru fi lwasiya wasiyadii ayuu ku gaboodfalayaa wasiye khalada ayuu dardaarmaya oo waxay dhibaato ku samaynaya fatajibu lahu nnaar naar baa u waajibaysa markaa xadiidkan waa xadiid daciifa oo shahr ibn xawsi baa sanadkiisa ku jiro isaguna waa daciif fi daciif iljaamic ayuu ku daciifiyey sheikh albani raximah llah abu daawud iyo tirmidi iyaa werinaya ibn maaji labadan xadiidba dhaxalkay ka hadlayaan dhaxalka allihii subxaana qaadirkaa baa qaybiyey qof walba u caddeeyey wixii uu maaragtay qaadan lahaa qofna qofka kale inuu dhaxalkii ku dhibo dadka lama rabo ilaahina waa nahiyey oo markuu wasiyadii nebigu ilaahay uu ka hadlay wuxuu yihi hayra daaratin maratay hayra hayra mudaarin wasiyata min allah macnaha lama rabo wasiyada in dulmi lagu galo oo xoolihii baan dardaarmaya xoolihii o dhan baan dad siinaya ama dadka qaarkood waxay sameeyaan nebigu wuxuu yihi laa wasiyata liwaari dad dhaxalkii lahaabay u dardaarmayaan waa khalad qofka dhaxal kale looma dardaarmi karo sida xadiidka soo socda inuu cadayn doono wa can camr ibni khaarija radi allahu canhu wuxuu yihi ana nabiy sala allahu alay wasalam khadaba calaa naaqatin calaa naaqatin macnaha neefkii geela ah oo hashii uu saaraa nebigu ayuu ka dul khudbeeyey isagoo saaran fi xaajat lwadaac fi mina ayay khudbadan ay dalay oo macnaha maalintii xajka fa samictu waxaan maqlay yaqulu isagoo odhanaya ina allaha ilaahay acdaa wuu siiyey kula dii xaqin xaqah qof walba ilaahay xaqiisuu siiyey dhaxalkii falaa wasiyata liwaari qof loo dardaarmi mayo wax dhaxlaya ay macnaha qof wax dhaxlaya oo dhaxalba leh looma dardaarmi karo oo matsalan qofka hadduu dhinto ciddii dhaxalkiisa lahayd qeyb ka mid a xoolo gaara uma dardaarmi karo waa mamnuuc waayo sababtu waxa weeye xaqdarro weeye xadiidka imaamu axmed waxaa werinaya imaamu tirmidi iyo nasaa-i iyo ibni maaja waana xadiid صaxiixa sida sheekh albani ku caddaynaya fi riwaya alqaliil iyo sunani abi daud waxa la sunan nasa-i iyo sunan tirmidi ayuu ku saxiixinayaa waa xadiid صaxiixa marka wuxuu inoo caddaynaya qofku haddii uu dardaarmayo qofku xoolihiisa wuxuu dardaarmi karaa ba la yihi waxa weye maaragtay thuluth waayo nebigu wuxuu yihi athuluth wthuluthu kahiir thuluth qofku waa dardaarmi karaa saddex meelooda meel laakiin ka badan ma dardaarmi karo hadduu marka qofkii ka badan uu dardaarmo oo dhibaato sameeyo dembi buu ku dhacaya ama yaa loo dardaarmi karaa marka thuludka cidaan dhaxalka waxba ku lahayn ama qof dhaxalkii lahaa haddaad tiraad ilmahayga hebel baan jeclahay hebel wuxuu leeyahay intaasuu leeyahay kuwii kalena aad waxa weeye dhaxalkii dee khalad weye waayo dhaxalka waxaa la rabaa allihii subxaana qaadirka ah ayaa qaybiyey siduu u qaybiyey ayaa la rabaa marka in dhaxalkii loo wado oo aan qof kale lagu xadgudbin marka sidaa daraaddeed hadduu qofka marka dhaxalkii ku ku gabood falo oo dhibaato uu sameeyo oo qof dhaxalkii lahaa oo waxa weye dha wax dhaxali lahaa oo xoolihii qaar u dardaarmo dulmi bay markaa noqonaysaa waa dhici kartaa marka inuu ciqaab kula kulmo wa qaala nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu yihi ina min shari annaas ina man ina min shari annaasi cinda allahi manzilatan yowma alqiyaama qofka ugu shar badan dadka maalinta qiyaamaha oo mansilo xun gelaya ilaahay agtii mansilo xun gelaya ee naar gelaya macnaha alrajulu nin weeye yufdii ila imra'atihi nin xaaskiisii jimaacay oo u tegey wa tufdii ilayhi iyaduna markaa dee ay jimaacii la samaysay huma kabacdi markaa yanshuru sirahaa markaa waxa weeye dee dadka ugu sheekaynaya matalan dee ninkii intuu xaaskiisii jimaaco oo xaaskiisii u tago dee cawradeedii arko oo waxa weye halkaa waxa weye jimaac dhex maro ilaa dhow markaa dadka ugu sheekeeyo oo waxa weye arrintii uu dadka uga sheekeeyo arrintaasi waxa weye waa arrin xun oo waxa weeye naar lagu gelayo walciyaadu billah aad iyo aad u khatara ma banaana marka in arrintaa ay dadku sameeyaan waana arrin aad iyo aad u xun oo sirtii in la faafiyo weliba khaasatan waxyaalaha ragga iyo dumarka dhex mara in lagu sheekeeyo arrin banaan ma ah wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam malcuunun ay naclad ha ku dhacdo man ataa imra'atan fii duburiha ninkii naag xagga dambe uga taga naagtaasi markaa ama tiisii haato ama mid kale hahaato qofkii marba hadduu naag xagga dambe uga tegey waa nacladii ilahay baa ku dhacday camalo qowmu luud buu sameeyey marka mar hadduu camalo qowm luud la yimid waa arrin khatara wey wa rawaahu axmed wa abu daawuud wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa laa yanduru allahu ilaa rajulin ilaahay nin ma eegayo ay nadra raxma ataa jaamaca imra'atan naag uga tegey fii duburihaa xagga dambe oo waxa weye gadaalka jimaaca ee macnaha naag xagga dambe oo dabada uga tegay weye laga hadlimayo ninku inuu waxa weeye sidii caadiga ahay farjiga ka jimaaco laakiin uu markaa dhanka dambe ka yimaado ama meel kale ka yimaado laga hadlimayo ee waxaa laga hadlayaa inuu dabada uga tago oo markaa camalkii qoomuluud oo kale khaniisnimo uu sameeyo rag iyo dumarna waa isku mid ninkii khaniisnimadaa la yimaada waa malcuunun oo wuxuu ku dhacayaa naclad buu ku dhacaya imaamu axmed iyo abu daawuud baa werinaya wa huwa xadiidu saxiix sheekh albani wuxuu ku saxiixiyey fi saxiix aljaamic asagiir mar haddii marka naclada ku dhacda inay kabiiro tahay laa shaka oo camalu qowmuluud waa min alkabaa'ir waana soo marnay wa can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi man ataa xaa'idan qofkii ninkii u taga naag xayd qabta ay fii farjiha farjiga uga taga ma aha inuu uga tegayo xagga dambe laga hadli mayo ay fii farjiha oo u taga aw imra'atan fii duburiha ama naag uga taga xagga dambe aw kaahinan ama kaahin u taga waa kuwa wax sheeg sheega fasadaqahu rumeeya faqad kafara wuu gaaloobay wa qaala wuxuu yihi beri'a mima anzla allahu calaa muxamedin wixii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyeyna beriba ka no ey diintii wuu ka baxay arrintaasi marka horta xadiidku waa xadiid saxiixa oo imaamu abu daawuud iyo imaamu tirmidi iyo ibnu maaja iyo ayaa werinaya min xadiidi abi hurayra sheekh albanina wuxuu ku saxiixiyey fi irwaa'i alqaliil ayuu ku saxiixiyey haddaba marka arrintaani horta waa min alkabaa'ir oo laa shaka inay min alkabaa'ir tahay laakiin faqad kafara ma gaaloobay gaalnimadaani haddii uu xalaashado oo uu la yimaado istixlaal waa ku gaaloobaya u yidhahdo aniga inaan naagteeda xagga dambe ka jimaaco waa ii banaan tahay taasi waa gaalnimo caadiya waayo ilaahay baa xarimay waa gaalnimo haddii laakiin uuna xalaashan kabaa'irkaasuu ku dhacayaa oo wuxuu ku dhacayaa kabaa'ir waaweyn oo camalkii xumaayo qomaluud ayuu markaa samaynaya ama berigaani wuxuu ka beri noqday ee diintii nebi maxamed uu ka baxay ciddaas waxa waa haddii uu xalaashado oo qofku uu istixlaal la yimaado waa ku gaaloobaya walciyaadu billah marka arrimahani inay kabaa'ir yihiin waa caddahay waana inoo soo hormareen inaan la samayn karin waxyaalaha noocaas ay xaaraam tahay diinta islaamkana aan la ogolayn wy wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam low ana rajula nebigu wuxuu yihi low ana rajula iطalaca calayka bigayri idnin faxadaftuhu bixasaatin haddii nin uu ku soo fiiriyo qof hadduu ku soo fiiriyo oo macnaha meelaha guriga guriga adoo ku jira oo gurigaagii ku jira daaqadda iyo qof hadduu kaa qisho meelaha daloolka iyo meel uu qofku saa kaaga eego oo markaa waxa weye aada ku tuurtid dhagax xasaaga waa dhagax yararka aad ku tuurtid markaa fafaqa'ta caynahu ishiisii aad ridid oo ishi k ishi intuu dhagaxu kaga dhaco ay bash taraado ishii maa kaana calayka junaaxun wax dembiya ma lihid muttafaqun calayh ay macnaha ishiisaas burbudhay waa hajur waayo sababtu waxa weye isaga ayaa la yimid dembi wax xaaraam ah oo ilaahay ka xarimay waayo sababtu cawraatulmuslimiin inaad fiirsatid ma banaana dad gurigoodii ku jira oo aadan ogeyn waxay samaynayaan inaad daaqadaha laga qisho oo meelaha laga fiirfiiriyo ma banaana saa daraaddeed marka dembi buu ku dhacayaa qofkii marka ma qofka arrintaas sameeyey ma kabaa'ir buu ku dhacay oo waxa weye dadka qishay oo meelaha ka fiirfiiriyey se dembi bu horta waa dembi oo waa khalad oo aadaabta islaamka ka mid maaha waana mamnuuc laakiin ma oran karno ma goyn karno inay tahay min alkabaa'ir bal xadiidka soo socda marka aanu fiilino wuxuu yihi xadiidka ku xiga wa qaala nabiyu sala allahu alay slam man iطalaca fii beyti qowmin bigayri idnihim qofkii fiiriya oo ishiisa ku daawada oo meel ka eega guri reere leeyihiin oo aynan u idmin faqad xalla lahum waxa u xalaal noqotay dadkii guriga lahaa an yafqa'uu inay ka ridaan aynoo isha inay ka ridaan ay wax kaga mudaan oo waxa weye maaragtay ama dhagax ku tuuraan ama qori kaga mudaan oo ishii uu meesha ku eegayey markay arkeen inuu daaqadda ka soo eegayo inay isha wax kaga dhuftaan xalbay xalaal bay u tahay oo dembi kuma ay lahaa hadday ishaasi markaa ka dhacdo ninkaa imaamu muslim baa werinaya waana xadiis saxiixa haddaba marka arrimahan oo dhan waa arrin aan loo baahnayn oo aadaabta islaamka ka mid ahayn in la iska ilaaliyana loo baahan yahay amaa ma kabaa'ir ba wallahu aclam wuxuu yihi ziyaad ibnu xusein waxaa laga wariyay can abilcaaliya qaala inuu yihi can ibni cabaasin radi allahu canhuma cabdullahi ibni cabaas waa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi iyaakum waalguluw idinka iyo waxaan idin kala dilayaa alguluw fi ddiin diinta inaad guluwi ku samaysaan ma macna alguluw guluwiga waxaa la yidhaahdaa xadgudubka ay inaad diinta ku xadgudubtid oo waxa weye maaragtay aad wax aan diintii waajib ka dhigin waajib isaga dhigtid wax maaragtay sunno ahaa isku adkays guluwi inaad ku dhacdid ayaan idii kala digaya ee sida diinta caadiga ah oo allihii subxaana qaadirka u waajibiyey ula imaada sida aan ugu dhaqmay oo nebigu ugu dha ugu dhaqma ha xadgudbinina marka oo guluwi ha samaynina fa inamaa halaka man kaana qablakum waxaa halaagay kuwii idinka horreeyey bilguluwi guluwi baa halaagay oo dhibaata ay ugu dhacday haddaba markaa xadiidkuna waa xadiis saxiixa oo imaamu nisaa'i iyo ayaa werinaya ibn maaja iyo imaamu axmed iyo waana xadiis saxiixa oo waxa weye sunan nisaa'i ayuu ku saxiixiyey sheekh albani marka waxaa loo baahan yahay guluwiga in la iska ilaaliyo ilahayna waa ka nahayay ahlu kitaabkii markuu la hadlayey wa qaala tacaala qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum ahlu kitaabkiio ha samaynina waa alyahuud wanasaara diintiina ha ku xadgudubin guluw ha ku samaynina hagudub hayra alxaqi wax aan xaq ahayn waxa weeye diintiina ha kusoo darinina oo ku sheegnina oo waxa guluw ha ku samaynina walaa tatabicuu ahwaa'a qowmin dad hawadoodii ha raacinina qad dalluu dhumay min qablu idinka ka hor wa adalluu kahiiran dad badana dhumiyey wadalluu can sawaa'i sabiil waddadii xaq ah idinka dhumay waayo guluwigu wuxuu kaa dhuminayaa waddada xaqa ah oo dariiqa xaqa ah guluwigu waa kaa dhuminaya wuxuu yihi marka imaamu dahabi raximah ullah waqad cadda ibnu xasan alguluwa fi ddiin min alkabaa'ir imaam ibnu xasan raximahu llah ee wuxuu ku tiriyey guluwiga oo diinta guluwi lagu sameeyo min alkabaa'ir ayuu ku tiriyey w can ibni cumar radi allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi man xulifa bi man xulifa lahu billahi falyarda qofkii ilaahay loogu dhaarto ha raali noqdo macnaha qof baa kuu dhaartay ilaahay buu kuugu dhaartay isimki ilaahay ku raali noqo waman lam yarda falaysa min min allahi fi shay qofkii aan ku raali noqon oo aan raalli ku noqon dhaarta ilaahay loogu dhaartay ilaahay dee markaas agtiisa waxba kuma leh ay wax uu haysto waxa weeye ay laysa min qurbatin ilaahay uma agtiisa wanaag uma yaalo walxaasil waxa weeye ana ahli lqurbi dadka ilaahay u dhow oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa u dhow oo mu'miniinta oo ilaahay adeecaya haddii loo dhaarto oo ilaahay loogu dhaarto tacdiiman lilaahi ayay markaa ogolaanaya wayna diideynin qofkii marka aan ogolaanin isagu oo waxa weeye rumaynin dhaartaas ilaahay loogu dhaartay marka wuxuu ku dhacayaa dembi weyn ayuu ku dhacayaa waa arrin khatara weyn xadiidkuna xadiis saxiixa imaam ibnu maaja werinaya fii irwaa'i alqaliil ayuu ku saxiixiyey sheikh albani raximahu llah haddaba marka waxaa loo baahan yahay qofka haddii ilaahay uu kuugu dhaarto inaad raali noqotid oo ku raali noqotid oo rumaysid ayaa loo baahan yahay ilaa inaad qofkaa ogaato inuu kadaab yahay mooye oo uunan ilaahay ka cabsanayn oo iska dhaaranayo dee markaaba baab gaara haddii lagu ogaado qofkaana inuu kadaab yahay waayo dad badan baad arkaysaa dhaarta ilaahay la fududahay laakiin waxa kale inay ku dhaartaan ay la culus tahay wa can abi bakr can abi bakr sidiiq radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam laa yadkulu ljannata jannada ma gelayo khibbun khibbun waxa khibiga waxaa la yihahdaa ay alkhibu alkhidaac alkhadaac wey waa ninka khaa'inka dadka khiyaamo oo dhagarta badan walaa manaanun midka dadka ku mano sheegta walaa bakiilun mid bakiila oo aan deeqtaano bakiila oo waxba bixinin xadiidku waa xadiid daciifa imaamu tirmidi iyo imaamu axmed iyo ayaa weriyey waana xadiid daciifa sanadkiisana waxaa ku jira farqad asabakiy wa huwa daciif xadiidkana wuu daciifiyey sheikh albani raximah llah fi daciif aljaamic asagiir ayuu ku daciifiyey marka khibiga waa soo marnay manaankuna ma fiicno yaxdad alcamal bakiilkana dee markaa waa isagu de waa baabkiis baab gaara oo bakaylnimadu inaysan maaragtay iyadu kabaa'ir ahayn axaadiis badan waa arrin cad wey oo iyadu kabaa'irta waxyaalaha kabaairta kusoo arooray ka mid maaha ilaa inuu sameeyo qofka bakaylka intuu wixii ku bakaylo inuu haddana u sacyinayo inuu dadka ka celiyo mooye inay wax bixiyaan wa qaala nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu yihi kafaa bilmar'i isman an yudayica man yaquut qofka waxaa dembi ugu filan inuu dayaco oo uunan siinin waxba ciddii uu quudinayey man yaquut ay macnaha ciddii nafaqadeeda uu siinayey man yalzimuhu quutuhu qofkii ay waajib ku ahayd inuu waxa weeye maaragtay quudiyo qofka macnaha ilmihiisa matalan iyo xaaskiisii waaridkii waa waajib bay ku tahay inuu quudiyo marka macnuhu waxa weeye qofkii in la yiri oo kale haddii uunan qofkii quudin dadkii waajibka ay ku ahayd oo waxa weeye cuntada uu siinaya ilmihiisi iyo kulli wuxuu noqonayaa markaa qofkaasi qof waxa weeye maaragtay dembi weyn ku dhacay waa in marka la iska ilaaliyo qofka markaa ilmahaaga ahalkaaga dadka ay waajibka kugu tahay inaad quudisid inaad dayacdid oo nafaqadii ka joojisid oo waxa weye markaa dhibaato iyo mashaakil ay la kulmaan lama ogola waa arrin aada iyo aad u khatara wuxuu leeyahay imaam alkhaaabi markuu sharaxayo qowluhu man yuqiit wuxuu ujeedaa yuriidu man yalzimuhu quutuhu qofkii ay laazim ku ahayd inuu quudiyo walmacnaa waxa weeye kaanahu qaala inuu yihi lilmutasadiq qofkii waxa quudinay laa tatasadaq bima laa fadla fiihi can quuti ahlika waxa weeye ha sadaqaysanin wax aan reerkaagii ka maarmaynin oo matalan ahalkaagii iyo ilmahaagii wax aynan ka maarmaynin oo hadhow dhibaata gaarsiinayso haqu ha bixinin adiga oo ajir raadinaya tatlubu bihi alajra fayanqalibu dalika markaa arrintii ay noqoto ithman ithmi ay noqoto idaa anta dayactahum haddii aad dayacdo marka wuxuu imaam alkhadaabi ku khulaasaynayaa uu leeyahay fi tacriiqihi calaa sunan abi daawud markuu sharxayo wuxuu leeyahay macnuhu waxa weeye xadiidka qofkii waajib kugu ahayd inaad biishid oo waxa weeye nafaqadiisii kugu waajibtay wixii aad siin lahayd cid kale ha ku sadaqaysanin hadhow isagii uu gaajoodo hadduu marka ajar baad raadinayso waxaad islahayd sadaqadan ajar baad ka helaysaa kuwii waajibka ay kugu ahaydna waa dayacday sidaa daraaddeed marka waxaa kugu dhacaysa ajarkii aad raadinaysay dembi buu kugu noqonaya oo waxa weeye ismi baad ka qaadaysaa waa dayacmaysaa markaa wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam xadid kale wuxuu ku yihi marka xadiidkaa hore waa xadiis saxiixa oo imaam muslim yaa werinaya waa xadiis saxiixa wuxuu yidhi xadiidkan kale kafaa bilmar'i ithman an yuxaddita bikulli ma samic bikulli ma samica qofka waxaa ugu filan dembi inuu ku sheekeeyo wax walba oo uu maqlo waa la yiri waa la yiri saasaa la yiri inuu ku sheego ayaa isaga dembi ugu filan isaguna waxa weeye waa xadiid saxiixa oo waxa weeye loo baahan yahay inuu qofku iska ilaaliyo wax walba oo aad ku sheekeynaysid inaad fiirisid horta ma saxiix baa waxaani mise saxiix ma waa xadiis saxiixa imaam muslim ayaa werinay wa qaala sala allahu alay wasalam wa qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi bakaylnimadii ayuu soo celiyey aayaddan bakaylnimaday ka hadlaysa aladiina yabkaluuna kuwa bakaylaya oo aan wax bixinaynin ko kaas waa marka bakayl buu noqday haddana ku darsaday waya'muruuna annaasa bilbukli haddana markaa ku darsaday inuu dadkiina bakaylnimo amrayo oo in jidkii ilahay wax lagu bixiyo diidaya waman yatawalla fa ina allaha huwa alganiyu alxamiid waxa weye allihii subxaana qaadirkaa qofkii jeensado aan waxba bixin waxa weye ilahay qani buu ka yahy aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi sayudawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama aayadda zekada iyo wax lamid ay ka hadlaysa qofkii waajibaadkii ka soo bixi waayey oo ku bakaylay aakhire waa lagu ciqaabaya marka qofka wixii waajib ku ahaa ku bakaylay taasi laa shaka inuu dembi ku dhacayo amaa waxyaalihii aan waajibka ku ahayn taasi markaa waxa weeye kabaa'ir inay ma gaarsiinayso wa qaala tacaala ilahay waxau yihi ha antum haaulaa'i tudcuuna litunfiquu fi sabiili illah fa minkum man yabkal wa min waxaa idinka mida mid bakaylaya waxaa la idinku yeerayaa inaad sadaqadii bixisaan dadkii muslimiinta waxa loogu yeerayaa inay ilaahay darti wax u bixiyaan fa minkum man yabkal marka waxaa idinka mida kuwa bakaylaya waman yabkal qofkii bakayla fa inamaa yabkalu can nafsi naftiisa ayuu ku bakayla oo naftiisu wuxuu kaga bakaylay dee waxaan uu sadaqaysanayo isagaa hormarsanaya oo waxa weeye aakhiro geysanaya haddaad marka naftaadii wax u hormarsan weyday adiga ayaa naftaadii laba ku bakaylay oo bakayl ku noqday wallahu alganiy ilaahayna waa gani wa antum alfuqaraa idinkuna fuqaraa ayaatiin waxba haysan haddaba marka waxay kutusaysaa qofka wixii aan waajib ku ahayn ku bakaylay oo wax sadaqaysan waayey oo sadaqadii tadawuca ahayd ku bakaylay kaasi naftiisiibuu ku bakaylaye waxa weeye kabaa'ir kuma dhicin laakiin qofka wixii waajib ku ahaa ku bakaylay kaa weeye midka ku dhacaya kabaa'irta oo khatarta ah sida daahirka wallahu aclam wa qaala tacala ila aayad kale wuxuu ku yihi wa amaa man bakila wastagnaa qofkii bakaylay oo xoolihiisa bixin waayey wastagnaa oo deeqtoomay haddana wakadaba beeniyey bilxusnaa kaasi waa gaalnimo markaa oo gaalnimo ku dhacay fasanuyasiruhu lilcusraa naar ayaan u fududaynaynaa inuu naar galo ayuu kaasi gelaya wamaa yugni canhu maaluhu idaa tarada hadduu naar galana oo waxa weye uu halaagsamo oo naar galo oo markuu dhinto naar la geeyana dee maalki waxba u tarimayo wa qaala tacaala aayadka ilaah wuxuu ku yihi markii gaaladii uu ilahay inooga sheekeynayay naarta markii la geliyey maa agnaa canii maalih ayuu yihi macnaha qof gaala dee maalkii waxba u tarimayo kii dee muslimkaa laftigiisa hadduu wixii xaqa ahaa kaga bakaylo oo uuna wixii xaq ahaa ku bixin hadda maalkii waxba tarimayo oo uu bakaylayey oo aruurinayey iyo sadaqadii uu ka bixin waayo kulli maalkii waa ka tegeysaa oo waxba ku tarimayo wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi maa agnaa cankum jamcukum wamaa kuntum tastakbiruun waxba idimay tarin wixii aad jamcinaysiin maalkii faraha badnaa oo waxa weeye aada maaragtay kibirka iyo ka qaadiseen waayo maalkii adduunkii baa looga soo tegey oo waxa weye waxba ma tarin wa qaala tacaala waman yuuqa shaxa nafs nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun ilahay markuu ka soo sheekeeyey nimankii wanaagsanaa oo ansaar ahaa oo muhaajiriintii iyo waxa weye dadkii u yimid oo muslimiinta soo dhoweeyey oo waxa weye maaragtay wayu'firuuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa dhib kasta oo ay qabaan wax alla waxay haysteen waxay u gudbinayeen oo siinayeen dadka walaalahooda iyaga gaajo kastoo haysa markaasaa ilaahay wuxuu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi qofkii laga ilaaliya naftiisa bakaylnimo fa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa weeye kuwa liibaanay ilahay naga mid dhibo waqad qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi ittaqu dulma dulmiga iska ilaaliya fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama war dulmiga iska ilaaliya dadka aad dulmiyeysaan dulmiga iska ilaaliya dulmigu waa mugdiyo maalinta yowma alqiyaame oo qiyaamo la yimaado waataqu shuxa war bakaylnimada iska ilaaliya fa ina ashuxa bakaylnimadu ahlaka man kaana qablakum kuwii idinka horreeyey bay halaagtay xamalahum waxay ku xambaartay calaa an yasfikuu calaa an safakuu dimaa'ahum inay dhiigoodii daadiyaan ayay ku xambaartay wastaxalluu maxaarimahum waxyaalihii ilaahay ka xarimeyna ay xalaashadaan imaamu muslim ayaa werinaya waa saxiix weeye qofka bakaylnimadu markay ka badato oo waxa weye bakayl noqdo xoolaha la isku dilayo maanta waa aragteen dadku waxay isku laynayaan xoolo iyo madaxnimo iyo qof walba wuxuu u ordayaa wax badan aad heshid markaasaa dadka dhiigoodii la banaysanaya dhibaato badan la gelaya xoolo iyo adduunye weeye waxaa la isku laynayaa iyo adduunye jacay hadduu marka heerkaa gaarsiiyo oo dhiigdaadin gaaro bakaylnimadii dee inuu markaasi kabaa'ir kuwa ugu waaweyn ka mid noqonayo laa shaka waxaway mar hadduu dhiig daadin gaaray oo dhiiggii la daadiyo oo bakaylnimo iyo adduunye aad raadinaysa aad dhiig ku daadis taasi waa khatar weyn wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi xadiid kale wa ayu daa'in adwaa min albukli macnaha jiro ka jiro badan ma jirto waxa weeye bakaylnimo oo waxa weeye waa aad iyo aad bay jiro u tahay waa wax aad u xun bakaylnimadu waa xadiis saxiixa bukhaari baa werinaya min xadiidi jaabir wa fi lxadiidi xadiid kale waxaa ku sugnaaday nebigu inuu yihi halaatun muhlikaatun saddex dadka waa halaagaan shuxun mutaac bakaylnimo la dabagaloo la adeeco oo qofku bakaylnimadiisi adeecid wa hawaa mutabicun iyo hawo qofku uu raaco oo dabagalo wa icjaabu kulli dii ra'yin bira'yi qof walba oo ra'yigiisiiyo isaga say la tahay cajab geliso oo xaqa u hoggaansami waayo markaa waxa weeye hawadiisa raaca xadiidka xadiid xasana oo waxa weye bayhaqi ayaa werinaya fi shucab aliimaan ayuu ku werinaya waxasanahu asheikh alalbani raximah llah fi silsilati axaadiis صaxiixa min xadiidi anas radi allahu anhu wa fi saxiix iljaamic labadaba xasan buu kaga dhigay haddaba markaa intaasoo dhan wuxuu u keenay waxa weeye imaamu dahabi raximahullah bakaylnimada in la iska ilaaliyo intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa bakaylnimadu wax wanaagsan ma aha hadday qofka gaarsiiso inuu ama wax dilo ama wax dhaco ama waxa weye dhibaato iyo dulmi kalena hadda kaba sii daran oo waxay noqonaysaa waxyaalaha muhlikaadka oo dadka halaaga waa in la iska ilaaliyaa marka وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى allahu alayh wasalam iyaakum wاlxasad war waxaan idinka digayaa oo idin kala digayaa inaad iska ilaalisaan iska ilaaliya xasadka faina alxasada yaأkulu اlxasanaat kama taأkulu الnaaru اlxadab war xaas xaasidnimadii xasadku wuxuu cunaa waxyaalaha xasanaadka ah oo cibaadadii iyo xasanaadkii aad samaynaysay ayuu kaa baabi'inayaa kamaa taakulu say u cunto u gubto annaaru naartu alxadab qoryaha imaamu abu daawuud baa werinaya waana xadiid daciifa sheikh albani raximah llah uu ku daciifiyey fii daciifi abi daawuud iyo fii silsilati axaadiisi daciifa marka xadiidku waa daciif waxba laga qaadan mayo laakin xaasidnimadu waa wax xun oo waxa weeye laa taxaasadu ayuu yihi nebigu axaadiis badan inoogu caddeeyey ma banaana marka xaasidnimadu oo waxa weye xaasidnimaduna waxa weeye inaad jeclaatid walaalkaa nicmada uu haysto zawaalu nicma inay nicmadu ka zuusho inaad jeclaatid ma aha sida soomaalidu u yaqaaneen xaasidnimada qofkan wax isiibaan iriyo waa ii diiday waa xaasid taa bakayl baa la yihahda ee xaasidnimo ma aha wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi low yaclamu lmaaru hadduu ogaan lahaa kan maraya bayna yaday almusalli qofka tukanaya hortiisa kan maraya hadduu ogaan lahaa maadaa calayhi ay min alithmi dembi waxa dushiisa noqonaya hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu inuu taagnaado afartan ayaa u khayr badnaan lahayd xadiidku waa xadiis saxiixa oo waxa weeye muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan riwaayad imaamu lbazaar warinayo ayaa ku tilmaantay arbaciina khariifa laakiin waa riwaayad daciifa haddaba arbaciinkani lama garanayo inta uu yahay adigu inta ugu ya ka soo qaado haddii la yidhaahdo qofka afartan saacadoo taagnow waxa weeye waa arrin aad iyo aad dhibaato ah oo qofkii taagnow aha fariisan waa ciqaab weyn wey marka qofkaas hormaraya qof tukanaya hortii waxa weeye waa dembi weyn ayuu ku dhacay haddaba waxaa loo bahan yaha la iska ilaaliyo qofka tukanaya waxa waajib ku ah inuu sutro samaysto oo dadka uu hortiisa maraya uu wax iska hejiyo haddii marka uu sutro samaysto in la kala dhex maro ma banaana isaga iyo sutradiisii ama sutrada shishadeeda waa la mari karaa ama isagii gadaal ka mar ama sutrada shishay ka mar laakiin isaga iyo sutrada ha kala dhex marin wa qaala nabiyu sala allahu alay slam nebigu wuxuu yihi idaa sallaa axadukum ilaa maa yasturuhu haddii qofkiinuu u tukado ilaa maa y ilaa ilaa ilaa ilaa maa yasturuhu shay macnaha asturaya min annaasi dadka ka asturaya ilaa maa yasturuhu min annaasi dadka shay uu isaga asturayo uu iska xijiyo oo sutro samaystay shay waxbuu hortiisa dhigtay hadduu marka wax ishor dhigay oo kursi iyo wax lamid a hortiisa intuu dhigtay u tukanayo fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza ay an yamura inuu gudbo oo maro bayna yadayhi hortiisa inuu maro ay bayna yadayhi ay baynahu wa bayna sutra shaygii uu sutrada ka dhigtay iyo isaga inuu kala dhex maro falyadfachu fii naxrihi xaggaa dhuunta gacanta intuu kaga qabto ha iska celiyo oo macnaha xagga ha u riixo ay addafcu hunaa waxaa laga wadaa ay waa wuxuu ka wadaa macnaha in aad gacanta inta saa ugu taagtid iga joog matalan dhahdid camal oo gacanta ugu ishaartid inuu kaa joogo oo hadduu meeshii markaad joogsan waayde saa isaga riixdid qofkii ee maaragtay dil iyo in la dilo laga wado fa in abaa haddii uu diilo falyuqaatilhu ha la dagaalamo ey macnaha xoog usii riix bay yidhahdeen culummadu ee qofkii dili maysid fa inamaa huwa shayطaanun ay macahu shayطaan shaydaan baa la socdo riwaayada dambaa caddaysay imaamu muslim fa in abaa haddii uu diido falyuqaatilhu fa ina macahu lqariin ay shayطaanun shaydaan baa la socda oo soo harbinayo qofka oo doonaya inuu dembi geliye eh riix oo waxa weeye iska celi oo yuunan marnaba hortaada marin muttafaqun calayh imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya haddaba marka waxay kutusaysaa inaan la ogolayn in la kala hormaro qofka tukanaya iyo sutradiisa qofka tukanayana waxaa waajib ku ah inuu sutro samaysto oo waxa weye uu dadka iska xijiyo ayaa waajib ku ah xadiidka ku xiga waxa uu yihi imaamu dahabi raximah llah wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waladii nafsii biyadihi ilaahaygii waxaan ku dhaaranayaa naftaydu ay gacantiisa ku jirto waa sifa min sifaat illahi baa lagu dhaaranaya ilaahaygi waxaan ku dhaaranayaa ay naftaydu gacantiisa ku jirto macnaha nafteedna ilaahay baa maamula suu doona ka yeelaya laa tadkhuluuna aljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aada rumaysaan ilaa aada rumaysaan jannada ma gelaysaan wuxuu yihi walaa tu'minuu xataa taxaabuu mana rumaynaysaan ilaa aada isjeclaataan alaa adullukum miyaanan ida tusaynin calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum shay haddii aada samaysaan aada isjeclaanaysaan wa haa belaa weeye natus weeye markaasuu nabigu wuxuu yidhi afshu salaama baynakum war dhexdiina waxaad ku faafisaan salaanta ay isa salaama imaamu muslim ayaa warinaya min xadiisi abi hureyra haddaba marka xadiidka ayuu inoogu khatimay imaamu dahabi raximahu llah kitaabkiisii alkabaa'ir iyo axaadiistii fasalka dambe uu ku xiriiriyey halkaasuu ku gebagabeeyey ay macnaha dadka muslimiintaa inay janno galaan bay rabaan haddii ay marka janno rabaan inay galaan tawjiiha nebiga ha qaateen jannada iimaan baa lagu galaa iimaankana waxaa lagu kasbadaa xubbiga iyo waxa weye dadka muslimiinta in la isjeclaado xubu lmu'miniin min aliimaan wataynu soo maraynay xubu lansaari iimaanu waa min aliimaan marka inaad isjeclaataan ma rabtaan waxa weeye afshu salaama baynakum war ku faafiya dhexdiina salaamta oo isa salaama oo markaad iska soo horbaxdaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu isa salaama oo waxa weye qofkiina qofka kale ha salaamo haddii saa la sameeyo oo la isa salaamo oo wanaaggaa la helo waxaa imaanaysa in markaa dadka isjeclaadaan haddii la isjeclaadana waxaa imaanaysa in iimaankii uu kordho haddii iimaankii kordhana jannaa la gelaya oo waxa weye jannaa lagu tegayaa haddaba wuxuu yihi marka imaamu dahabi raximah llah aakhiru lkitaab walxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa salawaatuhu calaa sayidina muxamed wa aalihi wa saxbihi wa salam intaa ayuu ku khatimay imaamu dahabi ilaahay buu mahadiyey waxa weeye nebigana waa ku saliyey saxaabadiina waa u duceeyey iyo aalkii nebigaba innaguna waxaynu leenahay sidoo kale rabbigii subxaana qaadirka ahaa waxaan ka baryaynaa awalan marka ugu horeysa wa qabla kuli shay ilaahay baan ku mahadinayna allihiina waafajiyey inaan waxa weeye kitaabka akrino oo waxa weeye aan sharaxno wixii culummadu ka yaraadeen aan waxa weeye ku sharaxno horta allihiina mahana waafajiyey oo waxa weeye maaragtay noo fududeeyey oo na waafajiyey ayaan ku mahadinaya waayo sababtu waxa weeye ilaahay baa yidhi lain shakartum laaziidanakum marka ilaahay baan ku shukriyaya kana dalbaya ziyaado inuu ilaahay ii ziyaadiyo iwaafajiyo wax kale oo kasii khayr badanna rabbigii subxana qaadirkaa baan weydiisanaya qof walba oo muslima na inta dhegaysanaysa iyo inta waxa weeye maqli doontaba ama ka faa'idaysanaysana waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana kuwa qowlka maqla oo markaa ka faa'iidaysta oo wanaagga iyo waxa ku jira ka faa'iidaysta oo wixii khaladana markaa banaanka ka mara wixii wanaagana ka faa'iidaysta waxaan kaloo leeyahay kitaabkaas axaadiista ku soo aroordhay iyo sharaxa aan ku soo aroorinay iyo wixii tacliiqaad aan ku daray wax alla wixii sawaabana allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa iwaafajiyey waan ugu mahadinaya wax alla wixii khada'ana waxa weye ilaahay baan uga toobad keenayaa ilaahay iyo rasuulkuna beri bay ka yihiin qof walba oo islaama oo ku arka wax khada'ana waxaan ka codsanayaa inuu waxa weeye ii naseexeeyo oo khada'aas uu ii sheego oo waxa weeye uu ii caddeeyo meeshaa khada uu kaga jiro si aan uga noqdo waayo sababtu waxa weeye kullu ibni aadam khada wa khayra alkhadaa'iina tawaabuun qof walba waa khaldamaya laakiin waxaa loo baahan yahay in khada'a laga soo noqdo insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas marka ayaan kusoo gebagabaynayaa rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaa maaragtay mahad iyo wanaag oo dhan iska leh na waafajiyey wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin